halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos oo idinkaga baaqayso mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waa aroornimo axada oo koob iyo tobanka bisha juun ay tahay sanadka labada kun iyo saddexiyo labaatanka saaka iyo caalamka waxaad ila socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobadaan idinkugu haynana idaacaddeenna waxaa ka mid a tartankii ciyaaraha soomaalida ee dalka kanada oo dhowaan la qaban doono kuwaasi oo sannadkan lagu maamuusi doono laba ciyaaryahan oo soomaalida magac ku leh haddii aan brief detail kaa siiyo sannadkan waxaan diyaargarow ugu jirnaa soo dhoweynta laba lejan soomaaliyeed oo kala ah xasan cafiif ah oo taqaanan naadiga horseed national team soomaaliya oo haddana qatar ku sugan sidoo kale axmed daayir oo manesoro degan oo nin basketball balayer ahaa
qodobada kalead ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah hay-adda unisef waa u n h c r oo sheegtay inay cunno yari ka jirto xeryaha qaxootiga ee dalka ethoobiya waxaan kaloo idiin haynaa imtixaanaadka shahaadiga oo ka bilaabanaya puntland iyo beeraleyda gobolka bari oo horumar weyn ka samaynaysa beeraha qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii caalam booqasho aan horey loo sii shaacinin ayaa sabtidii uu ku tegay kiev ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau waxa uuna ballan qaaday gargaar milatari oo uu ugu talagalay dalkiisa wadanka ukraine waan kula joogi doonaa adiga intii ay qaadataba ha qaadatee ukraine ayuu yiri ra-iisul wasaaraha kanada waxaa dalkaasi ukraine ku qulqulaya ciidamada ruushka ra-iisul wasaaraha jarmalka olive shalos ayaa asna sabtidii sheegay inuu qorsheynayay inuu khadka telefoonka kula hadli doono madaxweynaha ruushka valadimir putin si uu dhowaan ugu booriyo in ciidamadiisa ruushka ay kala soo baxaan ukraine maaha markii ugu horreysa oo madaxda caalamka ay walaac ka muujiso ruushka dagaalkiisa ka dhanka ah ukraine qaybo ka mid a wadanka cameroun ayaa qiimaha shidaalku uu laba kacleeyey taniyo markii madaxweynaha cusub ee nigeria bolo timubu loo doortay islama iga raali ahada dhegeystayaal halkaas aan ku celiyey qaybo ka mida dalka cameroun ayaa qiimaha shidaalka uu laba lixaadsaday taniyo markii madaxweynaha cusub ee nigeria bolo tanibu uu meesha ka saaray kabidda shidaalka dowladda ee dalkaasi nigeria ayaa ka mida wadamada hormuudka u ah waxsoo saarka saliidda ee afrika waxaana waxsoo saarka batroolka ee dalkaasi si joogto ah ugu tiirsan wadamada kaleeta ee dariska la-ah oo wadooyinka uu maro waxaa la sheegay in dalka cameroun oo wadooyinka dacladeeda lagu gado shidaalka wakhtigan qiimihiisu u muuqdo in uu aad sare ugu kacay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ee magaceeda loo soo gaabay unisef ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay inay aad uga naxday wararka sheegaya in laba iyo labaatan caruur ah ay ka mid yihiin toddobaiyo labaatan qof oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose hay-addaasi ayaa qoraal wara oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dadkaasi ku dhintay kadib markii walxaha qarxaa ay ku qarxeen goob ciyaalkaasi ay ku ciyaarayeen waa war aada looga tiiraanyoodo oo aada looga naxo qoysaska dhibanayaasha ay soo gaartay arrintaasina tacsi ayaan u diraynaa waxaan rajaynaynaa kuwa dhaawacaana caafimaad deg dega inay helaan ma ahayn qoysas ay dhibaato intaasi la eg oo murugo ah ay kasoo gaarto walxaha qarxa ayay ku tiri warkeeda qoraalka ah hayadda unisef dhinaca kale dhacdada naxdinta leh ayaa hoosta ka xaq aanirahda ka xaqiijinaysa muhiimadda ay leedahay in dhammaan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi dhinacyada isku haya soomaaliya ay si taxadar leh u maareeyaan walxaha qarxa oo laga nadiifiya haraadiga miinooyinka iyo walxaha kaleetee qarxa goobaha ay ku ciyaaraan caruurta amaba dadka ay isugu yimaadaan warkii dunidana waa naga intaas war-saxaafadeed ay soo saartay aan ku bilowna ee hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n h c r ayaa lagu sheegay in etoobiya ay wajahayso xaalad deg deg ah oo ku aadan la tacaalidda qaxootiga dalkaasi ku sugan warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda ee dowlad deegaanka soomaalida maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata war-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga unhcr oo nuqul ka mid a uu soo gaadhay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaa lagu sheegay in etoobiya ay wajahayso xaalado deg deg ah oo ku aadan la tacaalidda qaxootiga tirada badan ee ka imanaya magaalada laascaanood hay-adaha gargaarka ayaa codsaday in loo baahan yahay lacag gaadhaysa boqol lix iyo toban milyan oo dollar si wax looga qabto xaaladda qaxootiga soomaalida balse unhcr waxa ay sheegtay in la helay keliya boqolkiiba labo deeqaha lacagaha yaboohay hay-adda unhcr ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay boqol kun oo qof ay ka qaxeen dagaalka laascaanood islamarkaana ay ku sugan yihiin dalka etoobiya gaar ahaan gobolka doollo ee dowladdeegaanka soomaalida dadka barakacay oo ay ku jiraan carruur haween iyo dad waayeel ah ayaa isugu jira ayay hay-addu ku sheegtay inay badbaado u raadsadeen gobolka doollo ee dowladdeegaanka soomaalida kadib markii ay dagaalada burburiyeen guryahoodii in ka badan labaatan kun oo qaxooti soomaali ah ayay dowladda etoobiya hay-adda unhcr oo taageero ka helaysa hay-adda wada shaqaynta la leh ee etoobiya u qaabilsan arrimaha qaxootiga r r s u rareen goob cusub oo ku taala tuulada mirqaan halkaasoo lagu sameeyey adeegyo ay ka mid yihiin biyo qaybin hoy deg deg ah iyo faydhowrka marka la eego qulqulka qaxootiga ayay hay-adda unhcr ku tilmaamtay inuu ka dhigan yahay in etoobiya ay hadda martigelinayso ku dhowaad hal milyan oo qaxooti ah kuwaasi oo aan dhaqaale ku filan loo haynin goobaha cusub ee ay degan yihiin qaxootigani ka soo cararay laascaanood ayaa waxay warbixintu sheegtay inay gabaabsi ku yihiin biyaha islamarkaana shidaalka biyodhaaminta lagu samaynayo ee khayraadka la hayo uu dhammaan doono muddo afar bilood ah sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in cuntadu ay xadidan tahay taasina ay keentay shidaalyari hay-adda unhcr ayaa sheegtay inay jirta cabsi ah haddii aan la helin caawimaad deg deg ah inay soo wajihi karto bulshada qaxootiga ah iyo dadka deegaanka ee martigeliyey musiibo wakiilka hay-adda unhcr dalka etoobiya mamadu dian balde ayaa sheegay in khayraadka la hayo uuna ku fillayn in lagaga jawaabo arrimaha bini'aadantinimada islamarkaanuuna xal u noqon karin dhibaatooyinka haysta bulshada sidoo kale wakiilka hay-adda unhcr etoobiya u fadhiya mamadu dian balde ayaa xusay in hay-adda unhcr ay sii wadi doonto baaqa ku aadan in la taageero kumanaanka kun ee qaxootiga soomaaliyeed ee ay waxyeeleeyeen colaaduhu dhanka kale arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli hay-adda maraykanka ee u s aid ee ka shaqaysa arrimaha gargaar biniaadantinimada ay ku dhawaaqday inay joojisay caawimaadii ay siinaysay dalka etoobiya iyadoo markaasi hay-addu ay sheegtay sababaha ay u joojisay caawimaadda in ay tahay kadib markii ay soo baxeen ayay tidhi in gargaarkii loogu talagalay dadka dhibanayaasha ah ee waddanka loo isticmaalay arrimo aan loogu talagelin inkastoo ayay tidhi hay-addu go'aanka markaasi lagu joojinayo gargaarka dhinaca cuntada uu aad u dhib badan yahay haddana waxaan ku khasban nahay inaan meel marinno go'aanka sidaasna waxaa sheegay afayeen u hadlay hay-adda u s aid maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
deegaanada puntland waxaa si rasmiya uga bilowday oo ay u fariisteen ardada imtixaanaadka shahaadiga ahaa kuwaasi oo wakhtigood uu dib uga dhacay doorashooyinkii dhowaan halkaasi ka dhacay awgeed warbixintan waxaa magaalada garowe kasoo diray waryahayaga nuux muuse barjeeb wasaaradda waxbarashada puntland ayaa si toosa maantay uga dahafurtay xarumo badan imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe waxaana sanadkan u fariisanaya arday kor u dhaafaysa labaatan kun agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed cali nuur jubba oo v o a u waramay ayaa ii sharaxay tirada guud ee maanta fariisatay ardayda sideedaadka waxay dhanyihiin shaniyo toban kun sagaashan iyo labo arday halka fasalka labaiyo tobanaad ee foonfoorka ay wiilashu dhan yihiin afar kun shan boqol iyo afar arday gabdhuhuna ay yihiin saddex kun iyo soddon arday wadafta guud waxay dhan tahay toddoba kun shan boqol soddon iyo afar arday ee dhammaan marka laisuu geeyo wadarta guud ee ardayda puntland fadhiisanayso galaaska foonfoorka iyo sideedaadka waxay dhanyihiin labiyo labaatan kun lix boqol labaatan iyo lix in ka badan laba kun oo arday oo kasoo barakacay magaalada laascaanood ayaa wasaaradda waxbarashada muhiimad gaar ahay siisay iyagoo meelo kala duwan oo puntland ah oo ay ku qaxeen ku galaya imtixaanaadka
haddaan warbixin kooban ka bixiyo xarumaha imtixaanaadka waxay dhanyihiin boqol toddobaatan iyo saddex xarumood ee toddobiyo toban goobood ama xarumood waxaa ku galaxayo ardayda ka soo barakacday degmada laascaano gobolka sool kuwaas si gaarah ayaa waxaan u siinay tixgelin kuwaasoo mudan in si gaarah loo tixgeliyo ardaydaas ka soo qaxday gobolka sool gaar ahaan laascaano tirada ilaaliyaasha dabcan dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe waxay dhan yihiin kun iyo hal boqol soddon iyo kow macalin halka tirada howlwadeennada imtixaanaadka ka shaqaynayo ay dhan yihiin afar boqol iyo sagaal macalin tirada ciidanka amniga ilaalinahayo imtixaanaadka ka shaqaynaya waxay dhan yihiin shan boqol iyo saddexiyo toban askari dabcan waxaa halkaas ka muuqato tiro aada iyo aada u ballaaran oo muhiim u ah imtixaanaadka shahaadiga ee gobolada iyo degmooyinka puntland dhammaan ka dhacahayo inay si xoogan ee wasaaraddu waxbarashadu ay uga shaqaynayso ay uga taxadirtay sidii howshaas insha allahu tacaala u fuli lahayd qabsoomidda imtixaanka oo ay ahayd in mar hore la qabto ayaa dib loo dhigay kadib markii ay soo kala dhex gashay doorashooyinkii puntland ee ka dhacay ilaa soddon degmo shan iyo labaatankii mey nuux muuse birjeeb v o a garowe
mahadsanid nuux dadka deegaanka iyo barakacayaasha magaalada boosaaso ayaa iska kaashanaya sidii ay wax u beeran lahaayeen waxaana jira hay-ado wadani ah oo beeraleyda ka caawinaya inay wax beertaan kuwaasi oo siiya qalab iyo abuurka dalaga kala gedisan ee ay dadkaasi beeranayaan sida ay ku soo waramayso wariyaha v o eda faadima yaasiin jaamac korarka tacabka beeraha puntland ayaa si aada u sii kordhaya iyadoo in badan oo ka mid a dadka deegaanka iyo barakacayaashuba ay qayb ka yihiin wax soo saarka beeraha sida khudaarta cagaaran geed miroodka iyo timirta waxaana jira hay-ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeralayda mihnadahooda waxbeerashada sida abuurka dhirta matoorada biyaha soo saara iyo tababaro la xiriira habka beerashada oo la siiyo cismaan maxamed cali oo ka mid ah howlwadeennada ururka wadaniga ah ee asal ayaa v o eda uga waramay sida ay beeralayda u caawiyaan
beeraleyda boqol iyo tobantan iyo lixdaas waa inta ku xeeran boosaaso kuwa waana dad beeraleyda inta badan khudaarta beerta beeraleyda kale oo ka baxsan boosaaso ilaa saddex boqol weeye inta badan waxay beertaan khudaarta iyo geedmiroodka ay ka mid yihiin timirta oo ah quudulqaalibka ugu badan oo geedka ugu badan oo cuntadana noqon kara khudaartana noqon kara oo ka baxa goboladan khaasatan gobolada badda casaaran ee wadanka soomaaliya aada uga bixi karaa dhiirigelintiisana hadda sanooyinka dambe aanu aada u wadnay maxaa horumaroo laga sameeyay dhinaca timirta aad baa loo isticmaalay rabadaantii waxaa la isticmaalayay badi timirta wadanka ka soo baxda iyadaana laga jecel yahay timirta dibadda ka timaada laakiin arrinta koowaad annana waan xooga saaraa waxa weeye wixii dibad ka yimaada oo maruun iska maxaa la yidhahdaa fursad loo helo waa markeeda laakiin marka koowaad inay beeraleydu kala haraan abuurka usoo baxa ay kala haraan beeraleyd badan baa sameeya laakiin kuwa badan oo weli isbedelka waqti fahansiinta isticmaalka tamarta qoraxda ayaa ka mid ah tallaabooyinka lagu horumarinayo beeraleyda waxaana ururka asal uu beeraleyda ku dhiirigeliyaa inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka si kharashku uu meesha uga baxo waxaa kale oo beeraleyda lagu dhiirigeliyaa inay abuurka ka dhigtaan tacabkooda wadaniga ah qaabka biyaha lagu waraabiyaa beeraha waxaa weeye qaab ah ceelal biyahoodu dhow yihiin waxaana soo dallacaa matooro qaybtoodna batroolta qaybtoodna naafta tahay oo hadda qiimahoodu aada u sii kacayo waxyaala waxaa jirta tijaabooyin aanu bilownay bal in loo wareegi karo tamarta qoraxda oo loo isticmaalayo biyaha lagu soo dallacayo ama hoosta laga soo saarayo si beeraha loogu waraabiyo arrintaas tijaabooyinka aanu ka bilownay guulba hadda laga gaaray markaan tusaalooyinkan samaynay waxaan ugu talagalay tusaalooyinkan in beeraleyda kale oo awooda intay arkaan kuwan ka cabir qaataan kabacdina dadka farsamo yaqaanadana lagu xiro kii awoodaana markaa uu gato soolarkii iyo qalabkii uu gato markaa sidaas uga guuro nidaamkii kale oo ahaa matoorada iyo shidaal hadda ilaa tobankii sano lasoo dhaafay waa ku dhex jiray tirada ugu badan ee iminka waxbeerashada ku howlan ayaa u badan dhallinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah kuwaas oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaankaba dhallinyarada oo kale ma ku baraarugsan yihiin inay wax beertaan
marka la fiiriyo tirakoob ahaan beeralaydan boqolkiiba toddobaatan waaba dhallinyaro bay u badan yihiin marka dhallinyaradaasuna dhallinyarada kale wixii isku fil ah waa isku daydaanba dabci ahaan laakiin waa dadka inta badan waxay u badan yihiin kasoo jeeda tuulooyinka iyo meelaha beelaha agagaarkooda ah dhulka la beerto agagaarkada waxaan higsanaynaa in beeraleyda puntland iyo beeraleyda soomaaliyeedba ay noqdaan beeraley kaaftoon geli kara oo ku kaaftoomi kara waxa wadankooda ah kana maarmi kara macaawiinooyinka dibadda beeraleydana wax dhaafsiisan qaban kara oo meelgale weyn ka noqon kara mujtamaca soomaaliyeed iyo mujtamaca puntland cabdulqaadir xasan jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka bari ayaa v o eda u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxa kooxo islamarkaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeralayda magacayga waxa layihahdaa cabduqaadir xasan jaamac qaabkii maarata iskaashitaan u leenahay iskaashitadaas waa isku xirannahay maamul baan leenahay akoon dhaqaalaan leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano ku rursano ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kale oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baan nahay habka suuqgeynta ayaa beeralaydu waxa ay u samaysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda qofba adigu tartaraan samaynaa adigu labadii beerood maalin saddex beerood maalin baan siinaa maalinta kale kuwa kalaan siinaa sidaasaan isu wadwaadaarinaha siis qudaartu maaratay beeraha maaratay uga soo goodo suuqana u gasho dalaga beerahoo kale ma kala bedeshaan si wax soo saarka uusan hal mar usoo wada go-in oo qofba sanad waxma beertaa dalaga waa kala bedelaa waxaan samaynaa dhulka markii aanu beero tusaale ahaan markaan sanadka beerta aan ku beero qudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas sanadka dambe waa ka bedelaa qudaar kaloo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maaratay uu samaysto maaratay awood u helo uu maaratay wax soo saar u yeesho dalag bedelkaasaan ku samaynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalahan qudaarta nafaqeeya oo ugu horeyso dee digadan xoolaha marka aad baanu taasna siminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
ka sokow beerashada waxa ay beeralaydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool islamarkaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maarata isku dibiraya oo wixii maarata nolosha lagu dibiri jiro dhan halkooda ku nool oo isdibiraya weeye marka waana ku dhiirigelinaa gaadiidkii baanu ka gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aan ku kala dibirina ku qaadanaa dadka xanuunsada waxyaalahaasoo dhan saasaan ugu noolahay waan guryi baan ku dhisanay ariga baan ku dhaqanay marka waa loodii waan samaynay marka xoolii o dhan meeshaasaan maca beeri maca xoola waa isku dhaqanaa waana deganahay howlba ma isku wadnaa waana nolol aad u fiican oo maaratay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maaratay aan qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsannahay dadka deegaanka ee iska leh beeraha aan ceelasha lahayn ayaa barakaacayaasha xirfadda u leh qodista ceel gacmeedyada waxa ay heshiis kula galaan inay u qodaan ceel kadibna ay beertaan muddo laba sannadood ah si lacag
aniga xasan cabdulaahi xaashim alin laba siyaalood baanu dhulka u beeranaa hadda iminka meeshan aanu beeraha wax ka dhigdhiganaa labadaasoo ah mid aanu macnihi cusub oonu ceel u qodno oo ceelkaas aanu egriiban kala qodno laba sano aanu kala qoranaa labadaas sana markay dhammaadaan qofkii beerta iska dhulka lahaa waa ku wareegaya haddii macnihii unoo ogolaado oon heshiis kale oon waanu ka karaysanaa haddii kalena boos kale aanu bedelina oo ceel kale iyo waxbaan qodnayo ama beer cusub oo kale aan iska karaysanaa saasan labada qaybood baan beeraha dhulka isticmaalnaa waxaanu kusoo kordhinay dadkan deegaankeena aad waxyaala badan bay naga faa'idaysteen waxa weye dhulkii oo iska maartaay cidla ahaayo oomanaba iska ahaabaan markii hore aan anagu meesha nimid waxa weye dadkii way faa'iido badan bay ka heleen beeraygii naga garab qoteen waxa weye xoolahoodii baa ku noolaaday oo calaf ka hela iyagiibaa haddii la maarta qudaar ka hela annaguna waynu ka faa'iidaysanaa biyaha waxaa lagu gaadhaa toddoba mitir baa lagu gaadhaa laakiin waa adag yihiin waa dhadhaab dhul dhadhaab adag weeyaan oo maartay qalab baa lagu qodaa meeqa sanadood ayaa ku sugnayd marka magaalada boosaaso oo nidaamka a ku shaqeynaysa boosaaso labaatan sano waan jooga hadeer labaatankaa sano oo beeraley baa hadba si aan u werwareegay oo beeraley baan ahaa iyo magaalada waanu maaragtay guryahaanu ka dhisannay waxa weeyaan haddana inaanan kusii xoogsanaan rabnaa waa jiraa mar aan faa'iido laga helin oo cayaano iyo waxyaalahaas yimaadaan qudaarta xumaato waxsoosaarku xumaado waxsoosaarka beertu yaraado haa may waan fahanay tabaran qaadanay waan la dadaalaa cayaanka dhulkan waxaan ku samaynaa dalagbida ku samaynaa waan buufinaa cayaankan ka hortag baanu samaynaa marka waan dadaalaa ilaa xad wixii maaragtay dee amri lahaa iyadoo meesheeda wey wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geedmiroodka iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyna laga dheehan karo wax soo saarka beeraha oo si weyn loogu soo daabulo waxaana sii kordhaya tirada dhallinyarada ay noloshoodu ku tiirsan tahay beerashada faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
barnaamijyo lagu horumarinaya dhallinyarada iyo caruurta soomaalida turano oo ay wadeen ururada samsi iyo soolah ayaa ka socda magaalada turano dadka wada barnaamijkaasi ayaa ujeedada waxay ku sheegeen sidii caruurta iyo dhallinyarada inta yaryar gaar ahaana kuwooda marka ay yaryar yihiin loo tusi lahaa waxyaabaha anfacaya mustaqbalkooda islamarkaasina looga wacyigelin lahaa falalka aanan wanaagsanayn warbixin amuurtaasi ku saabsan turano waxaa kasoo diray waryahayaga xuseen nuur xaaji
vo aad iyo aad u mahadsan tahay wareysigan aad iga qaadaysa maanta haddii aan kaaga waramo maalmahan maalin kastoo minaha axadda waxaan miid garaynaa dhammaan dadkii hore oo ciyaar national team soomaaliya dheeli jiray dad waaweyn ka mid yihiin sida yuusuf shaqaaq iyo qaar kaloo badan cawaad miitiino isdabajooga aan isku diyaarinayno ciyaarihii somali leven legend oo mar dhowna soo foodhaya sidoo kalena waxaan diyaarinayna ilmihii canada mataqaana reer trono ilmihii yuuska trono ku noolaa oo ahaa sportiga magaalada ama isha magaalada trono oo meel kastana laga filaya inay ka dheelaan ciyaaraan somali leven legends oo qaban doono july july tdr waa tahay haddii aan kala qaadno tan dhallinyarada haddii aan ku hormaro barnaamijyaad u samaynaysaan oo waxbaris iyo cayaar isugu jira maxay tahay ujeedka aad ka leedihiin
haddaan kaaga waramo ujeedka aan ka leenaa ciyaalkan saad ogtihiinba mataqaanaa magaaladan torono yuuskii dhallinyartii waagi hore jiri jirtay minaha way aaday u yaraadeen wax isboortiga involve gareeyo dhibkan dhibna waxaa ka imaaday badalma isboortiga involve gareen ilmihii in ay meelo kale involve gareeyaan sidaa darteeda marka haddaanan organizationka samkey ama guddiga samkey waxaan xooga saarnay ilmaha inaanu waqti gelino waxaan ahayn ilmo todoba jir ilaa iyo todoba jir ilaa iyo ilaa iyo labaatan jir ilmihii labaatan jir hadda qaarna national team soomaaliya ka dheleen qaarna jaamacaday heleen at least samkey waxay communitiga soomaaliya ku nool magaalada torono ay samaysay wax la taaban karo ilmo badan oo mataqaanaa reer toronto oo wadankan kanada ku dhashay ayaa jaamacado helay oo maraykan iyo kanada labadaba kadibna waayna sagsiid gareen jaamacada way kasoo dhameen haddana kuwaas ayaan waxaan u diyaarinaynaa inay mataqaanaa ka qayb galaan somali leven legends jidkaas ayna ka bixin weli waata hadda aan wareysiga qaadayno waxaan joognaa goob ardayda lagu tababarayo waxbaris barnaamijkaasna qayb ayaa ka tihiin muxuu ku saabsan yahay adoo iisoo koobaya
haddii aan ku soo koobo brograamkaasaan ugu talagalnay ilmaha da-dooda ka yar tahay da-dooda ka mid tahay lix jir ilaa iyo sideed iyo toban jir waxaan isku dayaynaa inaa anaga isboorti keliya ilmaha ma ka caawina waxaan ka caawinaa sidoo kale waxbarashada sida ogtiin masamkey waxay u taagan tahay sports education mentoring for children and youth waxaan hadda brogram ku jirnaa oo laba bil soconaya labadaas bilna ilmihii yaraa oo minaha jiray lix ilaa iyo sideed iyo toban jir aan turin after school u sameynaa sidoo kalena ilmiheynii jaamacadaha ka soo baxay ayaa ilmihii tuururanka siiya kuwii jaamacadaha ka soo baxayna maxaan ugu dhignaa inay shaqo ay qabanayaan in tuurin ay sameynayaan ilmihii wax barayana lacag ku qaadanayaan kuwii yaraayna wax la baraayo sidaa darteedna waxaa moodaa sanadan ilmihayna soomaalida inay mataqaanaa shaqooyin fiican ay meeshaas ka helaan aan u kriyeet garaynay waxbarashada iyo shaqaba labadaba ugu dambeyntii waxaad ka dhawaajisay inaad isku diyaarinaysaan cayaaraha ee somali living legend oo dhowr sano kahor aad bilowdeen idinkoo maaragta rogay dhaqankii hore ahaa in qofka markuu dhinto uun la maamuuso taasoo hadda somaali living legend lafteeda macnaheeda noqonaysa in bal dadkii iyagoo nool wax qabtay soomaali cayaaro wax ka qabtay la maamuuso abaalmarina la guddoonsiiyo tartama loo dhigo waxay iga warantaa bal tartankaas iyo ujeedka aad ka leedihiin iyo cidda lagu xusayo sanadkan xuseen aad iyo aad u mahadsan tahay mar kale haddii aan brief detail kaa siiyo sanadkan waxaan diyaargarow ugu jirnaa soo dhoweynta laba lejan soomaaliyeed oo kale ah xasan cafiif ah oo taqaanan naadiga horseed national team soomaaliya oo haddana qatar ku sugan sidoo kale axmed daahir oo manesoro degan oo nin basketball player ahaa oo ninka ugu badnaa national team somalia basketball dheelay inuu yahay abelief sidaa ogtihiinba dabaaldegaas ayaan ku jirnaa wax ayaga ugu horeeyaan maahan waa soo wadnay waxaan ku bilownay macalin duke koob aan u dhignay saddex afar sano ka hor waxaa ku xigay muriidi abanuur abati iyo cali gurey waxaa hadda maraysaa labadan kale lejan waxaana rajeynaynaa hadduu ilaahay raali ka dhigo inaan soo dhoweyn fiicana dadkaas magaalada aan taron aan kusoo dhoweyna labadaas lejan labadaas lejanna keliya maahan lejano kasta oo soomaaliya oo nool ayaan rabnaa inaan barno ilmahayna ku nool qurbaha
waa tahay halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay markana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan codka baxsan xasan aadan samatar mid ka mida heesihiisa waa heeska huburo heeskaasi mayga ah iyo huburow iyo xasan aadan samatar ayaan idaacaddeenni kusoo gabagabaynayna waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale kulmi doonno haatan isma dhaafno
warshe mahayne